ตื่นรู้สึกبسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دروسيال وفيل ما ربي سيرودان كدواد برامج كواسان ورسن رابيا ورسن مقالة بيدواء وسيا ما ربي سيرودان مقالة كدواد برامج برامج كهلا وبنا كفران غير وجعلت من كافو مقالة بيدواء ديغانا انك دنموين كيوز كوسيدي رانمون انكوابر سيدي iyo gobo dalka soomaaliya qaadiyasiyo nidwadaagen dhegeystayaal waa banisdi barnaamijkan oo kale qeyb walibana qeybaada kore bili xal lilam ebur siyo tun ilamo sodowilan oo kale qeybaada kore bili xali lama ebur siyo tun ilamo sodowilan barnaamijkan oo kale qeybaada kurtan dhegeystayaal barnaamijkan sidana waliban si toosaasay ku jeli doono anaa faysal dhaayo xuseen farsamada maxamed atara ka dhawaaqo fakar iyo barnaamijka waasan ee warsan ee raadiyaa warsan ee magaalada baydhaba mar kale kulanta fayl dhegeystayaal ka dhawaada barnaamijka waasan ee warsan ee raadiyoha warsan ee magaalada baydhaba barnaamijka dhegeystayaal fara badan gadaal kula qabsan barnaamijka dhegeystayaal waliba barnaamijkii waasan ee warsan ee raadiyoha warsan ee magaalada baydhabo oo ilaawe buna ka faran qaanada guud ahaan tumarkaha furan ee magaalada baydhabo iyo deegaanooyinka degmooyinkii hoos kanseelan kuwa barisay hiraanimo iyo jawiga magaalada iyo habanhayntan kuwa hiraanimada ku jirta magaalada gobo dalka soomaaliya inay kula wadaagaan aaradda life streamka oo lakala raadiyo warsan dot com iyo s w sagaal afartii komitir baa soomaaliya meelbiiro inay kula wadaagi karaan dhegeysadaan kore hadka barnaamijka waasada warsanka jaargansiyaal asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
walal magaa deegaankaagana weeraahayta
نعم يا راي عبد الله الشهادة من الولاية عفوا بقول جماعة.
cabdullaahi xaafid buuro jimaahiil anigoo kale kaa barasiyey
عفوا بقول جماعة إلى المال إلى المال الحمد لله وإن لم يجر أنا ولد على سلم جرى إلى المال الشباب.
cabdullaahi xaafida buuro jimaahiil aanamada inisdarero dadkii baawartuusadaw
عفوا بقول جماعة إلى المال إذا تبكي بابورت بابورت من ذلك ترى أنا بكي أنا بقول لو كان سوف كان سوف يا أنا بقول ترى يا كي boorayda su'aal insha Allah yaraata haye cabdullaahi hadheynta ogeyna afada boraji maahiraanumuno
haweeneyda ku hawada boorayda ma yaraata waa nabadina waa barisiinayna waa laga wadiyo yaraata sida yaamale idan umahadsanta cabdullaahi sida quruxda badan barnaamijkeen kule qeyb waada ogaa kasoo xaafada boorajima ee magaalada baydhabo ee runto gobolka baay ebile halli lama eber siyetin ilaa musodon iyo barnaamijkan oo kale qeyb waada katanwasbiya halo salaamu calaykum halo halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal maa deegaanka ana walaa'isa waa maasanta walaal magaca waa taqaan maxamed cali ooyo oo la dhiganaa xaafadana abuu nuuri cabdiqaadir oo afada boolonoolayr anama salan kuwaa barisaasra waa maasanta walaal xaafada abuu nuuri barnaamij kasta aan ugu akhriyo si fiican oo looga dhegeysanay maasha allah afar labaatan kasta aan lasoo dhaafay raxma allah saasama aysan dhicin
haye
waa maasanta walaal sidoo kale kama marnaa goobaha ganacsiga xarumaha asmaadka iyo iskuulada iyo dugsiyada inkastoo ay maanta sabta tahay dugsiyada oo keliya ay furiyeen iskuulada iyo fasax ka yihiin haye cabdiqani oo wali baninkoor cabdiqaadir oo wali baninkoor biyaasee goobo ganacsiga afada boolonool ee hiraanimo salan furi waa maasanta walaal xaafadda buunuuri goobaha ganacsiga ee xarumaha asnaadka iyo aad iyo aad ayay kula furan yihiin maasha allah gaar ahaan xaafadda buunuuri dhaqaaqeeda aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay ciidan umahadsantaa cabdiqani sifaile barnaamijkan in kula qeyb ka daqsan afada boolonoolya kiin kuma hanayana saaxiibsana weli barnaamijka iyo dhegeysaatan dhegeysadyaal halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة walaal waa deegaankaadan walaayta
الله أنت حافظك ونوري معايا وشيء محمد علي hooseeya afada boolonoolya salan kuwaa barisay هذا من قلاب الحمد لله jawiga afada boolonoolya hadaan nin kordhiyo
جلسي إيه لن haye goobo ganacsiga afada salan furay
ما شاء الله فقد إيه لن كل شيء يعني بسياسة الحمد لله ciidankan kumaansa qurux badan barnaamijkan iyo kula qeyb waasa ku soo xaafada boolnoore ee magaalada baydhaba eweli halila mewil siitum ilaa mo soddon ila dhegeysta barnaamijkan oo kala qeyb waadan kortaan halo asalaamu calaykum
salaam walaal maa deegaankaadana walaayta halo magaaga deegaankaadana walaayta
hasan xasan antana walaayta halo waaso xaafada boolijimaasana kuwaa baraysay jawiga xaafada boolijimaadee nin korbiyo idan maasan soo faham barnaamijkaada nin kula qeyb waatay asalaamu calaykum warme magaca deegaankaadan waraajee cabditaankoo deegaanka shaasharadan sana kuwaa baraysay cabdi deegaanka ilaalimudan goobo ganacsiga shalanfuri haye abdi ilaalimudan deegaanka nasdararka dadkii baahurta cabdilhaynta deegaanka ilaalimudan haye ciidan maasanta sida fayle barnaamijka in kula qeyb qaadatay adoo qabsan xaafada sharow ee magaalada janbaydhaba xarunta gobolka baay weli dhegeystayaa barnaamijkii waasan ee warsan ee raadiyo ah warsan newsaidan oo iranimada wanta si toos aysan ku jeediyo anaa faysal dhaayo xuseen halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo walaal magaca deegaankaadana waraagta wali barnaamijkii iyo kagodan dhageystayaal dhegeystayaal fara badan khadkaha buu dhaafiyayo fadaananta barnaamijkan oo kale qeyb ogaadaan halo asalaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magaca iyo meeladana waraagta
إذا ما شاء الله أخي مساء الرحمة عليك عاوز التوفيق maslax saayasara afuta ofiya dhansana waa baratide
ما شاء الله عاوز التوفيق إيه لو خبر إيه لو كده في مشكلة لو أنت ما تلاقي بعدين إيه بعد ما أقول إذا المساء برنامج كان تقول كلام تقول يا رجل أنت تقارن بين بارليري رجلات يا فرنسا تقول تشيا يا يا يا رجل تقول كلام في كل شيء haye maslaxa goobo goobo barashadeeda anoo salan furi عليكم jugadas inadmitidas, interesantes, marna inadmitidas, y carceriria, tanto que la arteria urbana y soda, tanto que la realidad y la sala de la mano, ya no se ha hecho como no tenía que tomar la cosa que debía representar la parte en que estuvo. Pero sí, voy a hablar de mamá, que mamá la ocupa de culi, a toda la cosa que debía tomar, que mamá me va a echar en mano, que yo se le echa, que yo se le echa, مثلا
Ah, ma eran karo kubadda cagta ee lato dheelada oo manaha muqdishada galabta kadhi in khiyaane haytay ee, reer gobolka bakool iyo khiyaano ka haytay khiyaanadii reer baydhabo iyo kubaddi ma eran kore
نعم نعم كرة جوابي من بعض ماذا ماذا تكتير ترجمة يعني يعني فعلا كي شيء كي صار برون كفر من بعض التيم من بعض سومه فعلا لا يكتب من دار المخ من من بعض يقول يعني فعلا كي فعلا سام تقول يعني يعني مثلا موسى من يقول يعني كي كي بيرو عالمي كده ما ما ما بيون الناس يعني فعلا أي هو كل صوت خبير ولا كل يوم إذا أو شيء إذا كمون يعني يعني كده كده مثلا كل شيء يعني كل شيء كده كده كده maslaha umayba jarta iyo artaasay shalay banaadiri baydhabo ka dheeri in maanaha naamadiye ka dhown beeraa falaay haddana maanaha beerta watana horkufara dileer mansaha mahas laakiin reer baydhabo iyo safar leh madaas ku koobeen umay dhereeye dooni usira sinka fure oo maanaha na injiska gee ka dhown sisar nadiifi isu dhan furfurgan dulluku dheegi oo kale maslaha way balaayatay intay garoonka la kafuro puntland aasku lahayd iyo banaadir inta la kafuro balse baydhabo la geliye baydhabo maanaha iyana madaxle kooti taas ma era koro khiyaano oo maanaha maamulka gobolka banaadir ka sameeyay hidigaha baydhabo maslas haya usareysa dambe idan waasantay maslas lafele barnaamijka inkunu qeyb waataya laakiin gelinka dambe insha allah gudaha jaradi ilaaheen halo asalaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة walaal magaa deegaankaad hana wela haysa
waa suxumaddaas faysal adiga fursa meeqaanka arteera dhammaan dhegeystayaashiin wax wanaagsan hiraabnimada kalena ilaan habiyo
waa mahadsantaha walaal een jawiga guud ee xaafadda caalami aad buu u wanaagsan yahay jo wanaagsan oo ku seexan waana kusoo toosna amaama hadda kale socodka gaadiidka ayaa shaqaynaya goobaha ganacsiga sidoo kale caafimaadka kama marna een dadka waxay isku diyaariyayaan een magaalada hoose usii dhaadhici lahaayeen ardayda sidoo kale een laftigooda iskuulaadkooda fasax waa laakiin qaar kamida waxay aadeen bareefadaha ayay isku diyaarinayaan caruurta waxaa loo diray goobo lagu baranaya qur-aanka kariimka een qolka eebe een hooyooyinkii abyaalka qaar kamida een magaalada hoose iskusii diyaarinayaan sida hormaalmoodkooda iyo fulaan qaar kamida een nadaafada ayay ku mashquulsan yihiin odayaasheen hadaleentooda waxay tahay een leeyilaan iyo shabeellada dhexeen dhibaatada ay haysato een micnaha maamul samayntooda doorka fara badan ay ka jirto een dhanka kale dhalinyaradana sidoo kale een isboortiska dhammaan haddaan ay koonfur galbeed soomaaliya isboortiska ayaa dhalinyaradeen ay xiiseynaysaa gaar ahaan een tartankii shalay ka dhacay een magaalada muqdisho een xidigaheedana shan iyo eber ee lasoo diray Ilaahay- taasna cillad een jirto waaye cilladaas Ilaahana cilladaas leedahay.
ee dabcan cilladaas waxaa u malaysa in eh, siday annaga aan dareensannahay qofada tasafarki imaad hore biish adiga iska lalada een waxaa u malaysaa meeshaas inuu odaal fara badan oo jiro hata een loo baahan yahay hataa dhalinyarada inay ila qabsadaan meeshaas oo ciyaartaankeeda ay tahay een qawo inay adag tahay marka cilladaas waa cillad ee iska muuqato dee sheekh kufaala Mar- diyaarsanaa iska ciyaar ee guuldarada ka imaan karta qof walba way dareemi kartaa Kasi- anaga ee lamaan qofaan kula xisaabtamaynaa gobolka banaadir taas een gu- een ciyaaraha soo socdana insha allah guulaan rajeynaynaa haddaan nahay koonfur galbeed soomaaliya een dhammaanteen adaleynteena kale waxay tahay een dhibaataa ka jira een dalkaasi turkiya gaaraan istanbul marka dhibaatada meel walba ayay ka jirtaa ilaahay ummadda soomaaliyeed dhibaatadaas qaada dhammaan ummadda muslimiinta anilaas wax wanaagsan
idan maasantay ilaan habiyo safar barnaamijkan inkunu qeyb qaatay adoo kasoo xaafada baxad wele magaalada baydhabo weli barnaamijkii yala dareertaan mudasudyaal mawadhaysiradhow helaadeen faynansanle telefoon nambarka barnaamijka dalaseekaa kasita qaabaydaha barnaamijka furaa ebilha laba ebersiyo tu ee laba saddex lin oo kale qeyb gaadan karto hallo asalaamu calaykum Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul.
walaal magaca deegaankaana warahayso
Adiga sameeyaa sameeyaa.
saaxiibkaas lamida wiila king marian magaca deegaanka marka kale ninkana ale magaca wataga goohay ibraahim saaxiibkii barnaamijka raadiyaha warsan ee gobo degmada qasaa dheer ee gobolka baay ibraahim degmada qasaa dheer aanamo jawjanin kuhibo Masha Allah walaalkay jawigiidan degmada guud ahaan degmada way ugu xalay nidaamka ka jeesay raabtaan nidaamka lacag ka soo wareega ku tiga haye ibraahim degmada gasa dheer ee gobolka baay hidaanamada goobo caafimaadka goobo waxbarashada sananfure
Masha Allah goobo caafimaadka ee dhamaanka goobo waxbarashada dhamaan wada furi goobo ganacsiga wada furnin dadka
Ha- haye hallo ibraahim haye
marka hadaleynta intuwiin way buwaan kooxda ee koonfur galbeed iyo kooxda balaadir halay ayaan ka dhaamartay ee magaalada muqdisho oo una sheeri korno arrinteed oo ku filabaaneen oo hoosbatin u sheeri korno idii hadal ay ka tay kaasi
arrintaas may buwaa mafilabaana dhalinyarada lamad ogaaheen may buwaa isdika hore may buwaa warbaahinta iyo meel kastaba la kashadaa intii iyo hata dhacmaro doonta puntland iyo banaadir ee dhalinyarada qaar hataa intii xaafadooy meelood oo qaran booqasheen ka baxeen dhalinyarada aan wada diyaarsanahay leybaa kuus Ibrahim.
haa walaalkay ibraahim maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo dibo ku dareeray weerar kore diyaargarow milka janne maamulka gobolka banaadir khiyaano ka sameeyey miinka jarna may weeli hataa ciyaarta inta luquhuna inta luquqaada dhammaantii oo baysa ciyaaraha qaar hataa xaafado kashal jare maarane miiluhu kashal maqanaayeen wano hoos iyo arrintaasi arrin maamulka gobolka banaadir in in ka fududaadeen nagati inna waan kuma maanin milyaan kusanayna tababariyaalkaan iyo maarane laacibiin qaar oo noo diyaarin ahayn arrintaasi arrinna neeqiyaani ahayd waa naga darsadeen saabtama doonay gobolka banaadir tama maadeeya may buaha min baran garoonka iyo ciyaarayan oo haytay maarane hooske mabacadka aa haye markuu badan oo caqabada markii la fiiriyay ama wala rekor laakiinse kolba guulna laga ilaahay siiyo nagadaasha kolba lamada qof haddii tartamaan lay guul ahaan walahayd Ibrahim- shalay ilaa isha ibraahim ciyaartoyka horeyta maanaha ciyaarla gelinka dambe waleeri ciidan ciidan ciidan waxaasan ku saaxiibsan ibraahim isugu fayda barnaamijkaada ninkuna qeyb gadatay adookasoo degmada qasa dheer ee gobolka baymar walbanaadaa ninkuna hedeeska kuma nagana saaxiibsan weli barnaamijkii iyo dhegeysadaataan dhegeysadayaal helaadeen faylasan qeybay dhexna barnaamijka guulka dhegeystayaal ha ilaa maha deeraystayaal asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum walaal magaca deegaankaagana waraagta aadan cali deegaanka xabar aadan cali deegaanka haabar ee dunaadka magaalada baydhabo hilaanamo salan ku habaraysidii maxayna shaqayna shaqay aadan deegaanka haabar ee ninkuwabiga goobo ganacsiga salanfur hilaanamo Sepairando por el juego con la selección de la por todo su su casa su mata pero en vida.
haye magaalada maduun joojisa hilaanamada deegaanka haabar
Pero ya no soy de.
haye deegaanka haabar weerar kore ee manaha sanadku misgeedii kiyaraasi
Es que quiera que agarro no me lo van, es que quiera que una pelota aquí ve.
hay loosaas iga haysa Ah, marka looska xilliga sanadka kanay sanadku ay looska bahay
es que cada vez que van a lo que ve los que los agarro me lo conocen, sí.
marka deegaanka kulin eetaa deegaanka inta badan shimbirtada dhibaato ka haysa
Pero no seguro.
halo
Sí, seguro, sí, seguro.
ciidan maasanta keen kumana saasar sifayna barnaamijkan kula qeyb qaatay adoo kasoo deegaanka duleedka magaalada baydan saaxiib sare keen kuma hadnagaan weli barnaamijkii iyo dhegeysaatan dhegeystayaal qeybweydadana barnaamijka kasii siraayn halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo ciidan kuxulaweysaasi raadiyo kafaashan qaraha mis dheegan balse memberku osen dhegeystayaalka madii aalada isku dheeraayeen oo dhigaysaa balsaseeminka saamar isdheegowkan halo asalaamu calaykum walaalnimu magaay deegaankaadana walaayse
magacay waa yuusuf camdi xasan deegaanka waa buuro jimca yesus xaafada boolaji maahir anasana ku habaraysidee sifiican sifiican haye yusuf oo xaafada boolaji maa inasdararo kudabkii baawarteer anawado sifiican la heli jiran haye yusuf haddii nin kulbiidi goobo caafimaadka iyo goobo waxbarashada barnaamijkiina adin ninka dambi waytan inkof balli balli wey balli balli wey walaala haye hadalhaynta deegaanka
waxaa weeye macnaha cayaarta banaadir iyo baydhaba koonfur galbeed afrika badan u badan haye marka way saro kore mana guuldarroon tooseen waana raseekhe anigu
laba sababoodna loo aanay kara laba sababood haye labadaas labadaas sabuumeed
labada waxaa weeye waa mida dadka awal horba macnaha uma gusteen inay cayaaraan taasoo loo sababi kara mida labaad markay tagayaan oo laba dardaarmaha inaad guul keentaan marnaba laakiin waxaa rabaa inaad garoonka ka muuqataan labadaas ma sababi karna yusuf amiga sharafta guuldaro guulbusay rajaynaa guulantisheenta magudu laakiin guuliy jeeli ciyaarno guuli guuldaro lay balse tagmay baneerkooda ciyaarteen kuri ku balse ciyaarno may baneera gelinka dembu
aniga waxaan rajaynayaa manaa inaan dhisno inaan manaa si fiican aan u shaqayno inaan dad kale aan eedeen eedeen waa laga fiicay inaan shaqaysanaa ka fiican marka waxaan shaqaysanaa la helaayo aan aan ku tashaa haye yusuf anka dambeyti makasaasana sidoo ooskalan ka ciyaaro manaa dktariyamarjaya oos museya hadiise ooskaga barada lahaysan aad iyo haada lahaytay laakiin kooxda banaadir mebuaa maalin walba ooskaasa ka tababaradaas tababarana ka siiya isiwaar kore tababarna mahaystaan ooskima umu kusaabsan
waan la dhihi karaa laakiinse manaa aan dadaalnaa ka horeysa kolley markaan dhig horna garow waa la tagay markaas manaa guusha fiicana laga keenay hadda waxaa loo keeni waayo manaa waxaa isleeyahay manaa inta markaan joognaa manaa ogo aan kulkastignaa u qabaa ee maasanta yusuf saasana ka fayda barnaamijkeen kuliqeybati gudan barnaamijkii sifanka dambeysana weri aafada boolajima ee magaalada baydhabo runtu gobolka baay siyaalkii oo kala qeyb gaaday barnaamijkii umaha madeenta ee aana fanaanta barnaamijka oo kala qeyb gaadeen saammaa waayna yana umahadee dhegeystayaakii dhegde barnaamijka ilaa iyo barnaamijyada idaacadda radio warsaya dhegdekaayna in umahadnaye barnaamijka ilaanabada wali baan tusitaasoo siinku jeediyaana faysal laayo xuseen inigi farsamada wali baay sidali muuse maxamed ataranti barnaamij kunkan lamidan haweenka kulmana basiin ku dhawaane sidaasoo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ogeysiis ogeysiis ogeysiis dhammaan mas-uuliyiinta shirkado ganacsiga ee ka howlgalo magaalada baydhabo ah iyo goobo adeegyada bulshada sida iskuulada jaamacado iyo weliba xarumo caafimaadka way baa la ogaahiyey in